habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen talaadaha bisha meey waa afarilabaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka sagaaliyo tobanka mitrband iyo bogga internetka ee v o a somaali dot com idaacaddeenna caawa waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee dagaal la sheegay in maanta uu ka dhacay gobolka jubbada hoose kadib markii al-shabaab ay weerarkiisa ku qaadeen kolanya ciidamada kenya ah way istaageen xaqiiqa ahaan jidka laakiin ciidan badan oo macnihiisi gooya ama baabuur laga gooya ama macnihii wax la yeelay ma ahayn ama dagaal weyn oo macnihii saacado ama dadgoyn socday ma ahayn wax yaroo aarbushahoo macnihii qawqabo bay ahayd
waxaa kaloo dhegaysan doontaan in ka badan boqolaal hogaamiyaasha dhaqanka soomaaliyeed oo ah oo uu shir uga furmay magaalada qardha ee gobolka puntland siyaasiyiintu dee dagaalkoodu joogto maaha laakiin kan runta ah oo khilaafka beelaha ama dhiigga ama muxuu ahaye dhibaatada kale ama ceelasha isku laynayaan ama deegaanada isku laynayaan kaas baan marka hore xoogga saaraynaa insha allahu waana rajaynaynaa inaan ku guulaysanno ilaah idankiisa
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shirweynihii arrimaha bini'aadamka caalamka oo caawa lagu soo gebagabeeyey magaalada istaanbul ee dalka turkiga xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida
ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa cambaareeyey weerarka bambaano ee isniintii lagu qaaday isbitaal ku yaalla magaalada xeebeedka jable ee dalka syriya halkaas oo ay ku dhinteen afartan ruux islamarkaasna sababay waxyeelo soo gaartay agabyadii loogu gargaarayay dadka ku bannaan bukaanada ah arrintaas ayaa waxaa sidoo kale keentay in bukaanadii ku jiray isbitaalka loo wareejiyo isbitaallo kale weerarka ayaa waxa uu ka mid ahaa laba weerar oo ka kala dhacay magaalooyinka jabla iyo tartus oo u dhow xeebta mediteraneanka halkaas oo ay dowladda syriya kuxoogan ku xoogan tahay kooxda isis ayaa mas-uuliyadda weerarkaasi sheegatay w h o ayaa tilmaamay in weerarkaasi qarxinta ee isbitaalka jabla uu xadgudub ku yahay qawaaniinta caalamiga ah waxaana intaas ku dartay in weerarkaasi uu ka mid yahay toddobiyo toban weerar oo lagu qaaday xarumaha caafimaadka sanadkaas gudihiisa madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa hadal la wada sugaya ku sheegay khudbadiisii uu kula hadlayay dadka vietnaamiinta ah kaasoo ku sheegay in waddankaasi iyo waddanka maraykanka ah ay soo wada jaan qaadeen wakhti haatan laga joogo xiriirkooda marka la eego boqol sano booqashadan waxa ay xiriirkeenna u qotuminaysaa tallaabo qaad adag sannadaha soo socda ayuu yidhi madaxweyne barack obama xiriirka dhex maraya labadan waddan ee beri cadowga ahaa ayaa waxaa adkeyntiisa sida madaxweyne barack obama uu ku hanweyn yahay waxa ay ku xiran tahay cidda qaban doonto ama bedeli doonta madaxweyne barack obama ee noqon doonto madaxweynaha dalka maraykanka marka la gaaro bisha janawari ee sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka weli maraykanka ayaanu ku jirnaayo wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa wadaniyiinta dalkaasi uga digtay inay u socdaalaan soomaaliya iyagoo sabab uga dhigay khatarta ay ku hayso ururka argagixisada ee al-shabaab warbixinta ayaa intaas ku dartay in ay wadaniyiinta maraykanka ahi ay ogaadaan khatarta afduub ee soomaaliya gebi ahaanteedba ka jirta sida somalilan iyo puntlandba maraykankuna waxaa safaarad maraykankuna wax safaarada kuma lahan soomaaliya warbixintan ayaa beddelaysa tii hore ee soo baxday kowdii oktoobar sanadkii tegey xaaladda nabadgelyo ee soomaaliya ayaa ah mid aan degganayn oo khatar ah kooxaha hubaysan iyo argagixisada ayaa weeraro joogto ah ku hayo dowladda soomaaliya ciidamada amisom iyo hay-adaha aan dowliga ahayn dilal afduubyo duqaymo jidgooyooyin dhac iyo dhibaatooyin kale ayaa caadi ka ah deegaanada soomaalida oo dhan oo ay ku jiraan somalilan iyo puntland al-shabaab ayaa weli weeraro ku hayso meelaha caanka ah sida hoteelada ay ku badan yihiin reer galbeedka iyo gaadiidka wada shaqaalaha dowladda iyo dadyooga kale ee la shaqaynaya sanadkii horena waxaa la weeraray ugu yaraan sideed goobood oo muqdisho ku yaallo mid ka mid a weeraradaasna waxaa lagu dilay hal qof oo maraykan ah
madaxda dalka griiga ayaa waxa ay bilaabeen daadguraynta qaxootiga ku jiray xero lagu magacaabo idamoni maanta oo talaado ah ku dhowaad afar boqol oo ciidamada booliiska ayaa loo diray xeradaasi oo ay ku nool yihiin siddeed kun iyo afar boqoloo dada griiga ayaa waxay u sheegeen qaxootigaasi inaysan jiri doonin in cid si qasaba looga saaraya xeradaasi ay jiri doonto tan iyo haatan wax kasta waxa ay ku socdaan ayay tiri sidii loogu talagalay oo wanaagsan afhayeen u hadashay hay-adda qaxootiga caalamka ee gurguura waa hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobey ee dadka gurguuraya i o m ta christine nicolodi waxaa kale oo ay sheegtay in dadkaasi laga daadguraynayo goobtaasi ciidamada booliiskuna ay joogaan si ammaanka loo adkeeyo waxaa la keenay dadkaasi laga soo daadgurayay xeryahaasi xeryo kaleeto oo ku meel gaara oo iyagu ay ku jiri doonaan waxaana xeryahani laga daadguraynayo oo ah sagaal xero qaxooti oo ku dhow meel lagu magacaabo thisoloconi ay dowladdu sheegtay inay u baahan tahay haatan habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eed oo idinkaga imaanaysa magaalada washington haddii aan ku bilowno sidii aad ku maqlayseen idaacadaheenii galabta iska hor imaad ayaa maanta waxa uu ka dhacay halka lagu magacaabo hawiina oo qiyaastii soddon iyo shan kilomitir u jirta deegaanka dhobley ee gobolka jubbada hoose una dhexaysa dhobley iyo taabto dagaalkan ayaa waxa uu dhacay kadib markii maleeshiyada ururka al-shabaab ay weerarkadiisa ku qaadeen kolayo ciidamo ah oo isugu jiray soomaali iyo kenyaan abaanduulaha ciidamada jubbaland ee aaggaasi degmada afmadow mahad maxamed islaan ayaa islamarkaasi waxa uu sheegay isagoo hogaaminaya ciidamada soomaalida ee la socda kolonyada kenya ee la weeraray isagoo la hadlaya v o eda sida xaalka deegaanku haatan uu yahay ayuuna nooga warramay waryaha v o eda qadar maxamuud xareed ayuuna khadka telefoonka ugu warramay isagoo ku sugan markaasi deegaanka taabta oo lixdan kilomitir u jira halkii ay weerarkaasi ka dhaceen waxa weeyaan anigu meesha waan socday kolonyadaan la socday ciidan macnihii aan somo macnihii qaybta k d f iyo macnihii ciidanka macnihii jubbaland daraawiishta ayaanu ahayn saaka ayaanu waxaanu kasoo baxnay meesha la yidhaahdo dhobley annagoo usoo jeednay macnihii xagga taabta wax dagaal ahoo weyn oo na qabsaday oo jidgooyo ah ama baabuurna laga gubay ama wax nalaga laayo ama khasaarana na soo gaadhay oo gebi ahaanba ka dhacay meesha ama na qabsaday ma jiro gebi ahaanteedaba haddii laga tegi waayo macnihii wax yar oo afar qori ah macnihii ay meel isla taageen nimankii tuugtahay macnihii nin al-shabaabka ahaa ay soo rideen oo afar qori ah ka macnihi meel kasoo reedeen xidha kabacdiina macnihii ciidankanaga u degto xabadaanu ku rinay wax khasaaro oo meeshaa ka dhacay oo macnihi annaga na soo gaadhay oo ama baabuur ama nafa macnihii ma jiro bataatan arrintaas saasa kuu sheegaya laakiin dagaal wuu dhacay soo maaha way istaageen xaqiiqa ahaan jidka laakiin ciidan badan oo macnihii jidgooyo ama baabuur naga gooy ama macnihii wax la yeelay ma ahayn ama dagaal weyn oo macnihii saacado ama dadgoyn socday ma ahayn wax yaroo aarbushoho macnihii qawqabo bay ahayd saasay had walal wax dagaal oo weyn oo meeshaa ka dhacay gebi ahaanba ma jiraan wax khasaaro ka dhacay ma jiraan maxaa khasaaraha oo ka dhashay dagaalka marka xaqiiqa ahaan walaale waa sidaan kuu sheegay weeye wax afar iyo shan nina hadday u badnaatay a macnihii xabadan lagu soo riday kadacdina way iska carareen wax khasaaro oo ay annaga macnihii noo geysteen ama dagaal weyn ama baabuur naga goyba taatanba arrintaas ma jiro saasaan kuu xaqiijinaya dadkan aan u sheegaya macnihi maxaa ka jira in toban askari oo ka mid ahaa ciidamadii kolonyada watay lagu dilay dagaalka laba baabuur oo kuwa amisom ahna lagu gubay walaale warkaas waa war barobaganda oo taliya raad toona aan lahayn wax jira ma aha baabuurna lama gubin ciidanna macnihii wax wax lagu yeelay macnihi ma ayna jirin annaga wax dagaalkan nalooga dilay oo macnihii ciidana ama macnihii amisom macnihi ha ahaado ama macnihii ciidankanaga macnihii jubbaland ha ahaadee bataatma ma jiro dhaawac xitaa nama soo gaarin wax baabuur oo nalaga gubina ma jiro arrintaas waa war aan taliya raad toona aan lahayn oo barobaganda ay idaacaduhu sheegahayaan inta badan jidadka isku xira taabto qooqaani doobley iyo afmadow waxaa ka dhaca weeraro ladiin geysto oo ay maleeshiyada al-shabaab ku qaadaan ciidamada amisom iyo kuwa soomaalida maxaa keenaya weeraradaasi
walaal horta nimankan waa niman iska yaroo macnihii jabada oo macnihii duurka ku dhumaalaysanahaya awood weyn oo macnihii kolonyo amisooma iyo annaba wada soconno ay jidgooyo u dhigayaano macnihii nagula dagaalamayaan ma jiraan waxyaalo yaryar oo iska aar bulshada oo macnihii iska tashtashaada way dhacaan macnihii sida tan macnihii maanta dhacday oo kale ah laakiin wax dagaallo ahoo jidgooya oo waaweyn oo macnihii ay nimankaasu noo geystaan ama oo nisheekana caabiyeen bataatan bama jirto arrintaas idinka ciidamada soomaalida iyo kuwa amisom haddaad tihiin eh, waddada isku xirta afmadow iyo doobley ammaankeeda ma xaqiijin la'dihiin waan ka shaqaynaynaa walaala insha allahu macnihii arrintaas oon ku guda jiraa inaan amnigeeda aan sugno waana ka hawlgallaa xilli kasta macnihi waan ka hawlgallaa waana xaqiijin doonaa macnihi hawlgalka barnaamijka qorshahana waa lagu jiraa hadduu alwidaana
mahad maxamed islaan oo ka mid a saraakiisha dhinaca dagaalka soomaalida hogaaminayay maanta ka dhacay deegaanada inta u dhexaysa taabto iyo doobley ayuu kaasi ahaa khadka telefoonkana wuxuu ugu waramayay wariyaha iyaga qadar maxamuud xareed
hadda v o eda laanta afka soomaaliga magaalada qardho ee xarunta gobolka gargaar ee puntland waxaa maanta ka furmay shir ay isugu yimaadeen in ka badan boqolaal hogaamiyayaasha dhaqameedyada ee soomaalida oo muddo saddex cisho ah socon doono hogaamiyayaasha dhaqameedyada ayaa isugu jira malaaqyo isimo ugaasyo wabaro iyo nabadoono ayaa ka hadli ka- ka kala yimid deegaanada gobolada soomaaliya oo dhan wariyaheena v o eda faadime yaasiin jaamac ayaa ujeeddada shirkan ka wareysatay boqor burhaan boqor muuse oo isagu gogasha u fidiyey hogaamiyaasha dhaqanka Een, shirkan waxaa looga hadli doonaa faaduma aad baad umahadsan tahay dib heshiisiin dhab ah in dadka soomaalidu een, la- ee, la dhex dhigo oo la heshiisiiyo inay nabad ku wada noolaadaan in isdhexmarkii iyo iswalaalaysigii iyo sidii soomaalidu ay dhaqanka u lahaan jirtay in la su- ee, la raadsho isbarasho muxuu ahaaye xiriirin iyo waarta oo duubabka ama madax dhaqameedka ee dhexdooda ay isbartaan Ee, nabadaynta beelaha walaalaha oo colaaduhu ka dhexaloosan yihiin iyo sidii loogu gurman lahaa iyadoo aan reer iyo muxuu qoys iyo beel aan la orane salaadiinta soomaalidu iyagoo isku duuban intii sari ka dhac inay gobol walba la tago oo dadka la heshiisiyo la nabadeeyo Een, iyo xoojinta iyo sare uqaadka maqaamka hogaanka dhaqanka oo meesha uu leeyahay maadaama ay yihiin madaxa ugu sarreeya oo bulshada in maqaamkeedii maqaamkoodii lagu la geeyo oo la gaarsiiyo khilaafku waxa uu ka dhexeeyaa beelaha waad ka sanqarisay siyaasiyiintana een, soomaaliyeedna wuu ka dhexeeyaa qorshaha ma idinku jirtaa siyaasiyiinta dhexdhexaadisaan beelaha dhexdhexaadisaan khilaaf oo dhan aad u qalab qaadataan inaad xalisaan Ee, waa mahadsan tahay faatimo kolley een, ee, in shaqo la qabto oo dhexdhexaadin meesha laga bilaabayana ay noqoto beelaha walaalaha ah oo islaayay ama dhibaatada iyo dhiigu ka dhex jiro dadka kala qoqoban sidii laysugu furi lahaa sidii dadka qalbigooda laysugu xaari lahaa oo muxuu ahaye laysugu dumi lahaa arrinkaas waxaan rajaynaynaa insha allahu in horta marka hore halkaa laga bilaabo Een, markaa kadib siyaasiyiintu dee dagaalkoodu joogto maaha kolba iyagu een, waqtigii ay muxuu ahay doonaanna way isu yimaadaan waqtigii doonaanna way isku een, marka iyagu koodu joogto maaha laakiin kan runta ah oo khilaafka beeluha ama is- dhiigga ama muxuu ahay ee, dhibaatada kale ama oo ceelasha isku laynayaan ama deegaanada isku laynayaan kaas baan marka hore xoogga saaraynaa insha allahu waana rajaynaynaa inaan ku guulaysano ilaah idankiisa meeqa bari ayuu ka socon doonaa magaalada qardho shirkaani shirkani saddex cisho ayuu soconayaa maanta iyo berri saadamena wuu soo xirmi doonaa insha allahu biidnillahi kariim waa imse tirada isimada kasoo qayb gala Een, tirada een, koleytaba maanta xitaa isime ayaa yimi oo een, diyaaraddu maanta ay keentay intaa ay iska s- daba imanayaan laakiin boqol iyo siyaado ee, ayay marayeen boqol iyo labaatan meelahaasay marayeen laakiin maantana qayb ayaa timi Een, w- qaybo badan oo kalena way soo socdaan marka waan rajaynaynaa inay tiro aada u badan oo tiro Een, boqor shirkaan madaa isu xilqaamay inaad gogol u fidiso ee, hogaanka dhaqanka soomaaliyeed mase iyagaa kaa codsaday inaad isu keento oo aad een, khilaafyada xalisaan faadum aad baad u mahadsan tahay marka hore een, waad la socotaa halkan laba sano ka hor een, labadii kun iyo afar iyo tobankii ee, bishan aynu ku jirno berri oo kaleeto shan iyo labaatankii may waxaa halkan lagu qabtay xaflad caleemasaar een, oo ay isugu yimaadeen soomaali aada u tiro badan oo kaga yimi een, muxuu ahay wadanka gudihiisa iyo daafaha dunida soomaalidu meelaha ay u qaxday waxa weheliyey ajaanib mas-uuliyiin sare oo dowladihii ama kuwii hore ama dowladdii marka een, ee, muxuu ahay federaalka ama maamulada Een, run ahaantii dhammaan si isku mid ah waxay iga codsadeen inaan isla baadi doono gogolna u dhigo ummadda soomaaliyeed Een, arrinkaas aniguna waan ballan qaaday waxay ahayd n- n- si life dadka soomaalidu meel kastay joogaan gudo iyo dibadba u daawanayeen N- ballantaa markaan galay waxa ii soo baxday mas-uuliyaddaas aan n- aan aqbalay inaanan dee iska nasanoo gurigayga caruurtayda la joogin ee inaan shaqadaa wixii aan qaban karo inaan isku dayo sanadkaa bilihiisii ugu dammeeyey safar baan u baxay ilaa iyo n- sanadkii dambe oo 2015 ee labadii kun iyo shan iyo tobankii bartamihiisii waxaan maray safar aan ku maray daafaha dunida meelaha ay soomaalidu u qaxday n- oo yurub in badan oo ka mid ah n- north america africa n- gobollada oo qeybahood aan soo maray sida caasimadda muqdisho oo kaleeto n- run ahaantii dhammaan dadka soomaalidu iyagoo isku duuban oo aan reer reer kale ahayn ayay meel walba si qalbi wanaagsan oo soomaalinimo ah ayay igu soo dhaweey- igu soo dhaweeyeen taasuna waxay khasab igaga dhigtay inaan raadsho gogol nabadeedna aan u dhigo sidaan horay u ballan qaaday arrinkaasu halkaasu ka soo bilowday maantana alxamdulilaahi rabbilcaalamiin gogoshii waa la wada joogaa waxaana rajaynayaa inay guul iyo khayr ku dhammaato anigana xilkii iyo mas-uuliyaddii maq- wakhtiga aan ballan qaaday inay maanta isimadu iyagoo salaadiinta iyo duubabka soomaalidu iyagoo wada fadhiya inay halkaa hawshii laga sii ambaqaado insha allah kaasina wuxuu ahaa boqor burhaan boqor muuse oo wariyaha iyaga faadumo yaasiin jaamac uga warramayey shirka ka dhacaya qarla
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaa caawa lagu soo gebagabeeyey shir madaxeed ku saabsan arrimaha bini'aadanimada caalamka shirkaasi ayaa si gaara waxaa diiradda loogu saaray arrimaha qaxootiga waxaa shirkan ay ka soo qayb galeen dhammaan dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay hal kudhigiisa uu ahaa yaan qofna laga tegin wariyahayaga xuseen barre aadan oo jooga halkan ayaa shirkaasi waxa uu ka wareystay maxamed cismaan guudle oo ka mid a dadka ka qaybgalaya shirkaasi dhallinyarada shirka ku xiriiray Een, waxaa maalmahanba ka socday ee, magaalada istanbul shir si heer saraa loo soo agaasimay oo ay wadeen qaramada midoobay iyo dowladda turkigu waa amna kii ugu horreeyey ee abid la qabto ee, intii ay jirtay qaramada midoobay marka shirkan waa shir ballaadhan oo ad- dee wadamada xubnaha ka ah qaramada midoobay oo dhan baa isugu yimid iyo hay-adaha caalamiga ah sida kuwa u n ka iyo kuwa kale een, hay-adaha kale caalamiga ah international non governmental organizations kuwa la yidhaahdo laba arrimood baan ugu muhiimsan haddaan soo koobo waxyaabaha lagaga hadlayo shirka ta koowaad in la xaliyo islamarkaasna dib loo eego eh, qaabkii hore markii hore ay u n ku ula tacaamuli jireen ama ay u eegi jireen arrimahan xuntiyada iyo dhibaatooyinka caalamiga ah ee waxaa la yidhahdo eh, refugee crisis marka hore qaramada midoobey wuxuu ku baysgaraysnaa systemkoodu eh, waxaa la yidhahdo een, emergency aid ama gargaarka degdega ah ee matalan haddii dhibaata meel ka dhacdo un in loo loo sameeyo waxyaabo emergency ah laakiinse imika shirka waxaa lagaga wada hadlaya bal hadda in la bedeli karo oo loola tacamuli karo qaab kale oo ah eh, humanitarian oo waana ereyga markii ugu horreysay la isticmaalay eh, humanitarian sector waxa la idhahdo Eh, iyadoo markaa la eegayo qawaaniinta caalamiga ah ee u n ka iyo hay-adaha kale ee caalamigaaba bal waxaad faahfaahin naga siisaa qodobada ugu muhiimsan ee ilaa hadda miiska saaran horta ajendaha ugu weyn ee iminka laga hadlaya waxa weeyaan arrinta qaxoontiga Ee, yurub culays badan bay ka tirsanaysaa qaxoontigan ee, kasoo qaxaya wadamada bariga dhexe ee, gaar ahaan syria iyo wadamadan kale iyo wadamada kale ee dunida sida tan ee, qaaradda africa oo kale dad badan baa ka yimaada marka een, beri dhawey dowladda turkiga iyo midowda yurub waxay ku heshiiyeen in qaxoontigaas la hakiyo maadaama meesha ugu badan ay kasoo bax kasoo galaan wadankan eh, greega iyo xuduudan udhexeysa turkiga ay tahay Een, lacag badanna way ku bixinayeen arrintaa in la joojiyo oo qaxoonti xataa waxaa iminka heshiis ku gaareen dowladda turkiga iyo iyo midowda yurub wixii qaxoontiye iminka jooga een, wadanka greega in dib looga soo qaado oo lagu soo celiyo wadanka turkiga islamarkaasna dib u dejin loo sameeyo oo xeryo qaxoonti loo sameeyo ay degaan Een, taasoo dadka qaarkoodna ay dhaliilayeen in lahaayeen qaxoontigii ayaa la kala iibsanayaa oo dowladda turkigu een, waxay doonaysaa inay lacag kaga bedelato inay ka joojiso qaxoontigan faraha badan ee ku qulqulaya midowda yurub arrinta marka ugu weyn ee ee top priority-ga ahi waxa weeyaan shirkan arrinta qaxoontiga eh, oo loogu talagalay in eh, wadamada ma- sanadada soo socda in lacag labaatan bilyan oo dollar ku dhow eh, loogu fangareeyo si qaxoontigaasi bal xal loogu helo maadaama uu sanadba sanad ka dambeeya uu sii badanayo ee, wadamada maaragtay dhibaatooyinka ee, ay ka dhacayaan sida dagaalada iyo colaadaha iyo waxyaalaha lamidka ah marka dowladda turkiga iyo een, midowga Eu- waxaa jira midowga yurub iyo dowladda turkiga iyo qaramada midoobay ee, arrinta miiska saaran ugu muhiimsan iminka horta waa taas maadaama shirku uu yahay humanitarian sidaynu ka warqabno dunida waxaa jira dalal hore u maray oo deeqda bixiya iyo dalal sabool ah oo iyagu u baahan taageero ama qalalaasa uu ka taagan yahay oo u baahan in wax lala qabto marka labada dhinacba waxaa la gudboon ma lagu soo hadal qaaday shirkan waxyaaba ugu muhiimsan horta imika ilaa iminka intaan la socday anigu shirka an- iminka saddex shaba shirka baan ku oon ku mashquulsanayn oon oon ka qayb qaadanayay Ee, waxaa kamid ahaa uun arrinta maaragtay ee, bal dhibaat wadamadan dunida ka midka ah dhibaatooyinka ay saameeyeen ee, dhibaatooyinka dagaal ama dhibaatooyinka kale ee dabiiciga ahiba in bal horta hoos loo eego oo wax dib loogu noqdo waxa la yidhahdo ee, principles of humanitarianismka waxay yidhahdaan bini aadanimadu maxay tahay maxayna la gudboon maxaynu qabanaynaa een, arrimaha ugu muhiimsan ee laga doodayo kuwaasa kamid ah aasaaskana wa min arrintii bal aan loo eegin matalan haddii meel dhibaato ka dhacdo in dawooyin iyo cunto un la geeyey een, mooyaane bal horta in hoos loo eego dadkani dad bini aadam aho inagayna lamid aho dhibaato dareemi kara oo dadkan eh, maxaa loo qaban karaa hoos ma loo eegi karaa Eh, marka waxay isticmaalayaan s- em, eh, siyaasad ah eh, ereyay isticmaalayaan ingiriis oo dhan no one left behind Eh, yacni inaan cidna laga tegin cid kastaaba oo oo la- maxaa la dhahdaa dunida kamid ah oo dadkii dunida ku nool kamid aba in si hoosa loo eego shirka xataa waxaan ku arkaya oo ka qaybgelaya dhalinyaro naafo ah oo wadamada dunida ka kala yimid sida een, wadanka argentina ilaa iyo eh, bosnia herzegovina qaarkood l- lagu waday een, maxaa la dhahda baabuurtan curyaanka la saaro waxaan arkay dad dhalinyaro oo fara badan oo shirar gaara waxaa jira dhalinyarada loo qabtay oo shalaytona aan ka qaybgalay oo dhalinyaro badan oo dunida dhan ka timi ay bal iyagana qaybta dhalinyarada si gaara u eegayeen maxaa kala gudboon arrimahan humanitarianka marka waa adigu ah- waxay waxay u eg tahay barnaamij loo dhan yahay haddii laga dhabeeyo wax fara badan oo fiican wuu kasoo bixi karaa een, oo lagula tacaali karo dhibaatooyinka wadamadaas een, ay dhibaatooyinku ka jiraan maxamed cusmaan gudle oo ka mid a dadka ka qaybgalaya shirka dhallinyarada ee barbar soconaya shirka humanitarianka ee ka soconaya magaalada istanbul ee dalka turkiga ayuu kaasi ahaa khadka teleefoonkana wuxuu ugu warramaya wariyahayaga xuseen bare aadan jaamac
dhinaca kale shirkaasi istanbul waxaa shalay ka hadlayay madaxweynaha ku-xigeenka kenya william ruto isaga oo sheegay in go-aanka ay kenya ku xirayso xerada dhadhaab oo ah xerada qaxootiga ee ugu weyn caalamka oo ay hoyi u tahay kumanaan soomaali ah xerada oo ay ku jiraan kumanaan qaxooti soomaali ah ayaa kenya ay ku sheegtay inay halis ku tahay nabadgelyada dalkeeda markii uu weeraro ka dha- ka dhaceen dalkaasi kenya laakiin dadka xeryaha ku nool iyo qaar ka mid ah ganacsatada soomaalida ee kenya ayaa walaac xoogan ka muujiyey wariyaheenna maxamed faarax shire ayaa warbixintan inoo soo diray go-aankaasi dowladda dalkani kenya iminkay u dhaadhicinayso deeqbixiyaasha kana dhaadhicinayso si walbo dadka qaxootiga dib loogu celin karo dalka soomaaliya ayaa waxa uu noqonayaa mid aysan soo dhoweynaynin dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab oo iminka cabsi fara badan ka qabo qaar ayaa ku dhashay xeryaha qaxootiga waxayna aaminsan yihiin dal kale oo ay leeyihiinoo dib ugu noqdaan inaysan jirin arxin magacayga waa cabdiqadar cusmaan qalooshe ee waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku dhaqan xerada qaxootiga xagadheere ee waxaan ka mid ahay dhalinta wax ku barata ee halkana ku dhalatay hadalkan dowladda kenya ka soo yaree cusub ee in eh, ku baaqda in dib dalka loogu celiyo ee dadka soomaaliyeed waa arrin eh, aad iyo aad aan ooga xumahay ee anigu waxaan ugu baaqi laa kenya inay arrinta ka fiirsato maxaa yeelay eh, halkan ayaan ku dhalanay ma garanayno xaaladda soomaaliya marka xaaladda soomaaliya hadda waan la soconaa in weli ay isku cakiran tahay marka eh, weli wax baa dhiman soomaaliya oo weli eh, sidii laga rabay eh, maysan noqon sidoo kalena waxaa jira boqolaal qaxootiya oo ganacsiyo kala duwan ku samaystay gudaha xeryaha qaxootiya dhadhaab iyo gudaha dalkani kenya iminkana ay culays ku tahay inay dib ugu noqdaan dalka soomaaliya burbur hantiyeedna uu ka dhici karo magacayga waxaa la yidhahda ibraahim aadan kumacna ibraahim afka oo ku nool xagadheer ganacsatada ka mid ah oo dharka iibisa walaal horta saameyn weyn buu nagu yeeshay maadaama la yidhi qaxootiga waa la raraya dadkii hataa macnaha markii la dhahay geediya oo la sheego oo hadda idaacadda aan ka maqalnay dadki way diyaar garoobeen nin wax hataa suuqi imaan wax gadanaya ma leh nin walba wuxuu ku yidhi wuxuu dhahayaa alaabta halkaasaan geysanaya markaan dega xaggaan dega maa wax gadanaya madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya socdaalkiisaasi istanbul waxaa ku wehelinayay wasiirka amniga qaranka ee dalkani kenya joseph ingaseri wasiiradda gaashaandhigga dalkani kenya monica juma iyo madaxa guddiga baarlamaaniga ee difaaca dalkani kenya asman kamama oo dhammaantoodna waxay ahaayeen kuwo isla qabo nooc walba oo dadka qaxootiga dib loogu celin karo in loogu celiyo dalka soomaaliya maxamed faarax shireer v o a garisa
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kenya horeyna usoo noqday wasiirkii caafimaadka tedros adonam ayaa waa dalka ethoobiya ee wasiirkaasi arrimaha dibadda ayaa noqday hogaamiyihii ugu horreeyay ee afrikaana iyo musharaxa keliya u taagan jagada agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano w h o waxaana shirkaasi waxaana lagu magacaabi doonaa shirka hay-adda sanadka ee soo socda wariyaha v o eda liisa shalein ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta qaramada midoobey ee magaalada geneeva ee dalka switzerland waxaase soo jeedinaya jaamac buulle jaamac oo istuudiyaha ugu helinaya hay-adda caafimaadka adduunka w h o waxa ay qaramada midoobay aasaastay sanadkii kun sagaal boqol iyo afartan iyo shantii oo haatan laga joogo toddobaatan sannadood balse w h o weligeed ma ay yeelanin hogaamiye ka soo jeeda qaaradda afrika waxaana hadda isu soo taagay kaalintaas tatros adanom oo ah wasiirka arrimaha dibadda etoobiya oo rabo inuu taariikhdaasi wax ka bedelo waana musharaxa keliya ee qaaradda afrika ka sharaxan tedros ma dhaliilsano waxqabadkii hogaamiyaashii ka horreeyay hase ahaatee waxa uu sheegayaa in arrimaha caafimaadka adduunka lagu eegayey fakarka waddamada horumaray oo aan sidaas u ballaarnayn
sidaaad og tahay afrika iyo dalal badan oo dunida soo koraysa ka mid ah ayaa culaysku ugu badan uu ku dhacayaa welina nalama siin fursad ah in xaaladda caafimaadka adduunka lagu arko indhaha afrika iyo dunida soo koraysa ee iyagu og waxa u asalka ah caafimaad darrada ay la kulmaan
tedros adanam ayaa gaashaanka u duruuray aragtida ah inuu magacaabista ku doonayo maadaama uu u arko inay tahay kaltankii uu ruux afrikaan ah jagada u qaban lahaa hay-adda qaramada midoobey u qaabsan caafimaadka waxaase intaasu ku daray in afrikaannimadiisu ay faa'iido u tahay hawsha w h o laga doonayo waxa uu v o eda u sheegay inuu leeyahay waayo aragnimo ergeynimo ee heer qaran iyo mid caalami ee looga baahan yahay in lagu hogaamiyo hay-adda caafimaadka adduunka waxaana uu hoosta ka xariiqay inay afrikaannimadiisu tayo wanaagsan u tahay in indho cusub lagu eego w h o
waxaan idinku adkaynayaa inaan ahay ruux karti u leh howshan marka dhibca ahaan loo fiiriyo haddii aad waayo arag afrikaan ahi magacodaanna waxa uu keenayaa aragti cusub sidaa darteed waxaa ku jirta faa'iido waxa aannu leenahay tayo ayaannu ku soo kordhin karnaa aannu ka egno dhinac hor leh oo waayo aragnimo balse ka soo jeeda deegaan uu culayska caafimaadku ka joogo meel adag
musharaxa keliya ee qaaradda afrika ugu tartamaya hoggaanka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o tedros waxa uu leeyahay khibrad aad u sarraysa waa cilmi baaro sare oo dhanka malaariyada ah caalamkana laga aqoonsan yahay ka horna intii aan loo magacaabin wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya sannadkii labada kun iyo labiyo tobankii waxa uu ahaa wasiirkii caafimaadka ee dalkaasi labada kun iyo shantii ilaa iyo laba kun iyo labiyo tobankii oo loo magacaabay wasaaradda caafimaadka
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa weydiiyey wadaniyiinteeda dalkaasi uga digtay inay u socdaalaan soomaaliya iyagoo sabab uga dhigay khatarta ay kus- ku hayso ururka argagixiso ee al-shabaab warbixinta ayaa intaas ku dartay in wadaniyiinta maraykanka ahi ay ogaadaan khatarta afduub ee soomaaliya gebi ahaanteedba ka jirta sida somalilan iyo puntland maraykankuna waxaa safaaradda uu maraykankuna wax safaarada kuma lahan soomaaliya warbixinta ayaa bedelaysa tii hore ee soo baxday kowdii oktoobar ee sanadkii tegey xaaladda nabadgelyo ee soomaaliya ayaa ah mid aan degganayn oo khatar ah kooxaha hubaysan iyo argagixisada ayaa weeraro joogta ah ku hayo dowladda soomaaliya ciidamada amisom iyo hay-adaha aan dowliga ahayn dilal afduubyo duqaymo jidgooyooyin dhac iyo dhibaatooyin kale ayaa caadi ka ah deegaanada soomaaliya oo dhan oo ay ku jiraan somalilan iyo puntland
madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa hadal la wada sugaya ku sheegay khudbadiisii uu kula hadlayay dadka fietnaamiyiinta ah iyo dadka maraykanka waxa uuna sheegay in labadan wadan ay soo wada jaan qaadeen boqolaal sano ka hor booqashadan waxa ay xiriirkeenna u qotominaysaa tallaabaqaad adag sanadka soo socda ayuu yidhi madaxweyne barack obama xiriirka dhex maraya labadan wadan ee beri ahaa cadowga ah ayaa adkeyntiisa sida madaxweyne barack obama uu ku hanwen yahay waxa ay ku xiran tahay cidda isaga bedeli doonta oo aqalka cad ee dalka maraykanka bisha janawari ee sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka ka noqon doonta madaxweyne
ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa cambaareeyey weerarkii bambaano ee isniintii lagu qaaday isbitaal ku yaala magaalada xeebeedka jabla ee dalka siiriya halkaas oo ay ku dhinteen afartan ruux islamarkiina sababay waxyeelo soo gaartay agabi- oo loogu gargaarayay dadkaas bukaanada ah arrintaasi ayaa waxaa sidoo kale keentay in bukaanadii ku jiray isbitaalkaasi loo wareejiyo isbitaallo kale weerarka ayaa waxa uu ka mid ahaa laba weerar oo ka kala dhacay magaalooyinka jabla iyo tartus oo u dhow xeebta mediterraneanka halkaas oo ay dowladda syriya ku xoogan tahay
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo wariyahayaga maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa isniintii shalay booqday dalka vietnam labada dal ayaa kala saxda heshiisyo uu ugu weyn yahay qaadidda cunaqabataynta hubka kaas oo maraykanku uu ku hayay dalkaas hantiwadaagga ah vietnam ayaa hadda maraykanka ka iibsan karta hubka noociisa daran ee dagaalka lagu geli karo madaxweynaha vietnam tran dai quang ayaana arrintaasi ka mahad celiyey Việt Nam đánh giá cao quyết định của Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Việc này cho thấy vietnam waxay aad uga mahad celinaysaa go'aanka maraykanka sida buuxda loogu qaaday xayiraaddii hubka daran arrintaasi waxay caddayn u tahay in labada dal ay xidhiirkoodii si buuxda caadi uga dhigeen ayuu yidhi dalka vietnam waxa uu deris la yahay dalka shiinaha kaas oo sagaal iyo labaatan mar isaga ka qara weyn shiinaha iyo vietnam waxa ay ka mid yihiin dalalka isku haya badda south china arrinta baddan ayaana xumaysa xidhiirka dalalkan oo labaduba nidaamka hantiwadaagga u nasab sheegta tallaabadan maraykanka ee qaadidda hubka daran ayaa haddaba loo arkay in arrinta badda south china ay xidhiir la leedahay hase yeeshee madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa shirkii jaraa'id ee uu shalay madaxweynaha vietnam la qabtay arrintaasi ku beeniyey given all the work we do together across the spectrum of economic, trade, security, marka la eego shaqadii aannu meelo kala duwan ka soo wada qabannay ha ahaato dhaqaalaha amniga ganacsiga iyo dadaallada bini'aadannimo waxaa noo haboonaatay in cunaqabatayn dhinac walba aanaan ku sii haynin ayuu yidhi sida laga soo xigtay aqalka cad xiriirka ganacsi ee labada dal ayaa saddex jibarmay toddobadii sane ee u dambaysay haddana waxa uu kor u dhaafayaa shan iyo afartan bilyan oo dollar sannadkii dalalka maraykanka iyo vietnam ayaa ah laba dal oo taariikh adagi ay soo dhex martay dagaal lagu hoobtayna wada galay haddaba goortii uu dagaalkani bilowday inta sane uu socday iyo khasaarihii ka dhashay ayaan weydiiyey faadil sheekh maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota sandar waa mahadsan tahay bismillahi raxmaan raxiim askartii ugu horreysay oo maraykana waxaa dalka vietnam la geeyey kun sagaal boqol lixdan iyo shantii ilaa waxaa askarta lagu daadgureynaya kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii askarta markaa intaa u dhexaysa lagu daadgurayay dalka vietnam waxay ahayd tiradoodu shan boqol afartan iyo saddex kun oo askari oo maraykana ayaa dalka vietnam la geeyey haddii marka su-aashaasan dheer oo aan hoos u yar galno inta askari ee ku dhimatay iyo inta askari ee ku dhaawacantay waxaa ku dhintay dagaalkaasi konton iyo sideed kun laba boqol labaatan askari oo maraykan ayaa dagaalka ku dhintay waxaa ku dhaawacmay oo iyagoo dhaawaca dalka kusoo laabtay boqol konton kun oo askari oo maraykan way ku dhaawacmeen haddii marka sandheero taa aan dib usii firino gobolka hadda aad joogto washington iyo kaanjoobo maraykanka inta askari ee kaga dhimatay minnesota waxaa kaga dhimatay kun iyo toddobaatan iyo toddoba askari baa kaga dhimatay washington ood joogtadna waxaa kaga dhintay kun afartan iyo toddoba askari baa kaga dhintay dagaalkuna wuxuu socday ilaa lix sano ayuu dagaalku socday dadkan fiidnaamiiska haddaan fiirinay ee meesha ku dhintay waxay ahayn laba milyan oo qof oo fiidnaamiis ayaa ku dhintay xagga dhaqaalaha haddaan fiirino maraykanka kharashka ka galay waxaa ka galay boqol toddobaatan iyo saddex bilyan oo dollar baa ka gashay dagaalka asaga ah haddaan fiirino as- madaxweynihii markaa dalka haystay oo ceebaha intaa leeg dhibaatada intaa leeg ay dhacaysay wuxuu ahaa lyndon johnson oo madaxtooyada qabtay markii john f kennedy la dilay haddaan fiirino xilka markii waxaa- dagaalka markii lasoo afjaray madaxweynihii dalka markaa haystay maraykanka wuxuu ahaa grand ford buu ahaa oo ahaa xilka ninkii qabsaday markii laga tuuray xilka madaxweynaha richard nixon marka markii laisku celiyo waa afar madaxweyne meesha ku jirta waan gartay haddaynu dib u eegno eh, dagaalkaas eh, dabcan wuxuu ka bilaabmay maraykanku taageerayey dhinac ka mida laba vietnam oo qaybsanaa haasaner waa runtaa dagaalka f- maraykanka waxaa ku qasbay marka hore meesha inuu galo fiidnaamiinta oo kala qaybsanaa oo markaas fikirkii kommunistaha qayb wadatay iyo fikirkii dimuqraadiyaha qayb wadatay in marka ay u kala socotay maraykanku marka marka hore da- ujeedadiisu waxay ahayd kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii ilaa kun sagaal boqol lixdan iyo afartii wuxuu waday eh, eh, dad dad- taageero dadban oo uu taageerahayay financialka iyo hub ahaan buu ku taageerayay qaybtii fikirka dimuqraadiga gudbinaysay laakiin markuu ogaaday arrintaa inay shaqaynaynin ayuu maraykanku wuxuu go-aansaday marka qaybtii asaga eh, fikirkiisa aaminsanayd inuu si physically markaa dagaalka uga qayb qaato oo uu dagaalka bilaabo markaas waan gartay Eh, dalka maraykanka haddaynu kusoo noqonno xilligaas dagaalkaas wuxuu ahaa mid eh, kii muranka ugu badan dhaliyey kala qaybiyey dalkii maraykanka sax oo qaar diidan iyo eh, malaha qaar oo gole ay jireen bal sawir naga sii siduu xaalku ahaa berigaas waa runtaa eh, dadka u badan oo kasoo horjeeda dagaalka waxay ahaayeen dhalinyarada oo markaa waxbarashada ku jirtay laakiin shacabka fara badan oo oo maaragtay dadka oo nabadda jecelna way ku jireen martin luther and king ninkii ku caanbaxay buu ahaa dagaalka asaga ah inuu kasoo horjeedo waxaa kaloo iyadana xusuus mudan eh, doorashada ugu dambeysay mar dhawa dhici jirtay john of Ke- Jo- john kerry oo kaleeto asna one of the people oo markaa dhalinyaradii markaa soo kacaysay oo dal- dagaal kasoo horjeeday inkastoo john john kerry lagu lagu yar ceebeeyay mararka qaarkood wuu galay markuu soo laabtayna wuu kasoo horjeestay waa meelaha marka xilkii dambe lagaga qaaday isku duuduuboo shacabku intooda badan dhalinyarada ay u badan tahay iyo dadka mucalimiinta ah way kasoo horjeedaan dagaalka laakiin qadarta ilaahay siyaasiyiinta oo markaas fikir yar oo ahaa dimuqraadiga dimuqraadiyadda in la hormariyo watay baa dagaalka markaas xuluf iyo gulufka dagaalka qaaday laakiin markii dambe wuxuu noqday mid la la la taariikhdu ay u qortay inuu ahaa da- dagaal xun oo taariikhda maraykanka ba- ka galay een, eh, baalmadow ka galay
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalay dalalka maraykanka iyo vietnam oo ah laba daloo cadaawadi ka dhaxaysay oo xidhiirkoodii soo ceshaday intaynu barnaamij kan oo kale ah mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystaran idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdisandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha maraykanka haatana dhegaystayaal aanu u gudubno doodii gaabnayd iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno go-aanka dowladda waddanka kenya ay ku xirayso xeryaha dhadhaab ay ku jiraan in ka badan shan boqol oo kun oo qaxootiya ayaa ah aragtiyo kala duwan laga muujinayaa maadaama dadka soomaalidu qaarkood ay aaminsan yihiin aan dalkii xilligan lagu laaban karin ammaan darrada ka sokow nolosha iyo adeegyada bulshada oo aan sidii la rabay looga heli karin sida ay kenya uga helaan iyadoo beesha caalamkana laga codsanayo in ay gacan ka geystaan dib u celinta iyo taageerada dibudhiska soomaaliya oo lagu soo qaaday shirka caalamiga ee bini'aadanimada ee magaalada istanbul oo uu ka qaybgalayo madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya william ruto iyo wafdi uu hogaaminayo haddaba mawduuca dooda gaaban waxaa maanta igala qaybgalaya xildhibaan cabdi xaashi cabdulaahi oo u ololeynaya dadku inay dalkooda ku laabtaan oo meel dalkooda u dhaanta aanay jirin iyo cabdikariim axmed cali oo isagu weli qaba in loo kaadiyo dadka ilaa inta nabaddu ay ka saldhigayso dadkana loo diyaarinayo meele ay adeegya ka helayaan waxaan ku bilaabayaa xildhibaan cabdi xaashi cabdulaahi waxaan aad iyo aada uga xumahay dadkii soomaaliyeed inuu qaxooti ku yahay caalamkan darafyadiisa kala duwan oo ay ku baabi'een oo ayna sharaf ku lahayn oo ayna waxba ku haysan oo meel walba lagu cadaadinayo waxaan isleeyahay dadka soomaaliyeed dalkooda horta wax u dhaamaa ma jiro maamaadii ingiriiska ee odhan jirtay east or west home is best ayaa run ah waxay wax ku noqon karaan oo ay ku noolaan karaan dalkooda haddii ay dhammaan soomaali ku soo wada noqoto waxaa intaa aanu leeyahay waxaynu leenahay dalhoodana boqolaal milyan quudin kara oo aan lagu baahanayn waxaan isleeyahay waxoogaa wadaniyad bay naga maqan oo dadkeennu wadaniyadiibuuna aad moodaa inuuna uba bislayn oo caalamkaasunbuu u yaacayaa uu ku baaba'aya waxaan isleeyahay haddii ay soo noqdaan cidnaba ugama baahna kaalmo ee waxa weeye qof waliba ama webiyada labadaa webi dhulka u dhexeeya meel kasta noloshiisa wuu kala soo baxaya ama baddaa dheer ee aynu leenahay ayuu qof waliba nolol ka samaysan karaa cabdikariin axmed cali Een, cabdi xaashi sida uu sheegay waa runtii oo dal qaniya baynu leenahay oo ballaadhan oo eh, ka badan ummadda soomaalida marka loo eego eh, tirada ay tahay eh, dhulka ka badan laakiin waa goorma marka uu barwaaqadaas iyo eh, mataqaanaa eh, wanaaggaas dalka uu ku sheegayo waa marka oo dalka uu amni ka jiro Een, dadka soomaaliyeed waxay ku dhibaataysan yihiin dibadaha iyagoo qaxooti ah laakiin cabdi wuxuu iloobayaa kuwa eh, dibadaha u qaxay oo dalaalka shisheeye ku dhibaataysan waxaa la mid oo iyaguna dalka gudihiisa ku dhibaataysan kuwa barakacayaal guda ah webiyaasha iyo kalluunka uu sheegayo midka dibadda u qaxay oo duruuftu geysay oo ilmihii ku dhashay eh, ku dhashay xeryaha qaxootiga ay haddana ilmo ku dhaleen waxay arkayaan kii gudaha joogay ee gudaha ku barakacay oo ku dhibaataysan meesha taasina waxay sugaysaa eh, dowlad eh, mataqaanaa gacanta ku qabata oo shacbigaas eh, gudahana ku barakacayna xanaanaysa kuwa dibadda jooga ee raba inay soo noqdaanna u diyaarisa meeshii ay ku noolaan lahaayeen iyo amnigii ay dalka kula noolaan lahaayeen ee haatanna uusan muuqan qorshe cad oo dadka soo laabanaya waxa weeye caalamkan le waxbaanina siinayaa gallaydan yar iyo raashinka yar ay keenayaan oo ah dhibaato dadka soomaaliyeed uba diidaysa inay shaqaystaan oy ka xoroobaan ayaanu arkaa anigu waxaanse isleeyahay haddii uu dadku garto dareenkiisa wadaniyeed ay kacsan yahay ma u baahanayo kaalmo caalam ma u baahanayo wax ku filan ayuu kala soo bixi karaa waxaan isleeyahay labaatan iyo afar sano oo dalkaa ay dhibaata ka jirtay waxay ahayd dhibaatada soomaalida oo keliya ma aha waxaa dhibaato ku haya kuwan ku shaqaysanaya ee le kaalmaanu keenaynaa ee diidan hadda wax soo saarkii beeraha dadkii beeralayda ahaa marka ay wax la soo baxayaanba ee la arko in beerihii la falanayo waxaa la keenayaa raashin ah, galley iyo wax lamida ayaa la keenaya oo dadkii uba diidaya in ay dhulkoodii tabcadaan anu waxaan isleeyahay marna ma taageeray oo maxaa keenay dhibaatada soomaali maxay isu dilaysaa baahida weeye dhulkoodii oo barwaaqaa aan wax ay kala soo baxayaan oo loo ogol yahayba ayna jirin waxaan leeyahay anigu qaxootinimo laguma noolaan karo dadka soomaaliyeedna wuxuu u baahan yahay inuu dalkiisa ku soo noqdo oo uu tabcado bismillaah horta dadka dadkii ay ay ka go- ka go'nayd inay noqdaan oo iyagu markaa go'aansaday inay meelihii ay ka yimaadeen eh, iska beegsadaan waa kuwa bilaabay inay noqdaan Een, dee nidaam sharci baana jira inaan qofka qaxootiga lagu khasbin in xoog ugu noqdo meeshii uu ka yimi ilaa uu isagu go'aansado Een, walaalkay cabdi xaashi meesha uu leeyahay een, hay-adahan samafalka ayaa waqtigii beeruhu ay soo go'ayeen kusoo beegaya mucaawano sidaa darteedna dhiiri een, aan dhiirinaynin inay dadku wax soo saaraan taa waxaa laga rabaa dowladda eh, markaa dalka jirta inay iyadu siyaasaddaas ay ay jihayso oo ay wax ka qabato eh, eh, dadka ajnabiga ah oo aad- uu sheegaya inay waqtiga beeruhu soo go'ayaan ay kusoo aadinayaan mucaawanada shacbigu waxba kama qaban karo dalkana dee dowlad baa un markaa ka jirta tabar kastaba ha lahaatee iyaga marka maxaa uga qorshaysan cabdi xaashi iyo dowladda uu ka midka yahay Eh, xaaladaas wax ka bedelan oo dalka gudihiisa oo amniya iyo iyo nolol fiican ah dalka hadday u- dadka u abuuraan oo dalku amni kusoo noqdo dadku beerahooda ku filan iyo kalluunkooda ku filan laakiin hadda beerana lama falan karo eh, kalluunna lama aadi karo eh, ganacsi gudaa iyo nin walba lacagtiisa wuxuu la aaday meeshii uu kula badbaadi lahaa mar haddii aanay gudihii eh, aanu kula ammaan kula helaynin naftiisii iyo maalkiisiiba Eh, waxaa xusid mudan eh, xamar iyo dowladda inta ay hadda ay gacanta ku hayso Eh, mu- eh, muwaadiniinta eh, waxaan leeyahay mas-uuliyiinta dowladdu eh, waxay ku dhex jiraan eh, xeryo aan eh, lamagalaay ah shacbigana marka eh, dhibaatada waxay ku haysataa meesha dibaddeeda marka haddii eh, iyaguna godadka ka soo baxaan oo ay xaafadaha u degaan oo ay dadka la dhex dhex galaan shacbiguna wuu dhiiran lahaa ninka hantidiisa bannaanka geeyana wuxuu ka jecel yahay inay hantidiisa dalka gudihiisa uu ka dhistay laakiin duruuftii uu hantidiisa dalka ku geyn lahaa baa meesha ka maqan tii ha sameeyeen horta waxa weeye dhibaatada soomaaliya taalla ee la sheegayaa horta dalka oo dhan ma taalo meelo fara badan ayaa nabad ah waxaan isleeyahay dadka soomaaliyeed ee hantida leh ayaa dalkoodii intay ka tageen dalal ajinabiya maalgeliya oo hantidoodii geliya haddii ay hantidaa gelin lahaayeen dalka gudihiisa meeshay doonta ha ahaatee oo ay ku aamini lahaayeen siday ugu aamineen dalal shisheeye oo a- amniga naftoodu ay ku adag tahay waxaan isleeyahay dhallinyarada soomaaliyeed ee qaxaysa ee dhibaatada wadaa shaqay heli lahaayeen oo nabad bay heli lahaayeen tan kale waxaan isleeyahay caalamku soomaaliya waan taageeraa buu leeyahay waxa lacagta magaca soomaaliyeed caalamka lagaga soo ururiyaa waa mid aada u baaxad weyn laakiin xag- xaggee gashaa ayay su-aashu noqonaysaa hadda boqol labiyo labaatan kun iyo siyaado ciidana oo ajnabiya ayaa jooga soomaaliya oo la siiyaa kun iyo laba boqol oo mushaara bishii iyo raashinkii iyo qalabkii kale ciidanka soomaaliyeed la- wax la siiyaa ma jirto boqol doolaar oo weliba marar fara badan loo la'yahay ayay ku magacaaban yihiin waxaan isleeyahay laba arrimood labadaba waxqabad bay noqonaysaa dadkaa soomaaliyeed ee hantidooda gelinaya dalalka shisheeye soomaaliya ha geliyaan si dhallinyaradu shaqo u hesho ta labaad caalamku lacagtan lagu ururinayo ciidamada shisheeye ha loo leexiyo ah, dhinaca ciidanka soomaalida ilaan magaca soomaaliyeed baa lacagtaa lagu soo qaadaa dadkuna dabcan ay soo noqonayaan de haddii ay haddii ay inuu wadaniyadi jirto weeye dareenkaa qabaa waxa weeye dadka soomaaliyeed wadaniyada yaa ka maqan dadnimana ma aha waxaana leeyahay dadka soomaaliyeed dhulkooda ha aaminaan dadkooda ha aaminaan dowladooda ha aaminaan oo gacan ha siiyaan sidaa ay uga baxaan dhibaatada haysa aad iyo aad ayaad u mahadsantihin kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan cabdi xaashi cabdulaahi iyo siyaasiga cabdikariim axmed cali doodii gaabnayd maanta intaahay inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
kulanti wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaanayso washington dowladda talyaaniga ayaa sheegtay in markaa kiibteedu ay soo badbaadiyeen kumanaan qof oo tahriibayaal ah afar iyo labaatanka saac ee ugu dambeeyey dadka tahriibaya ayaa si xoog badan u isticmaalaya badda u dhexaysa libiya iyo talyaaniga iyadoo sabab looga dhigay qabowga oo sii yaraanayo iyo heshiiskii ay horey u wada gaareen turkiga iyo midowda yurub wariyaha v o eda ee london rudwaan xaaji cabdiweli ayaa qadka telefoonka kula xiriiray shukri siciid oo ah saxafiyad ku sugan magaalada roma kana tirsan joornaalka la republic wuxuuna markii ugu horreysay weydiiyey inay bal faahfaahin ka bixiso dadka la soo badbaadiyey wallaahi abow dad badan baa la badbaadiyey oo lasoo badbaadiyey dad badanna waa dhinteen berke waa weye dadka hadda lasoo badbaadiyey eh, soddon iyo lixdii saacadood oo ugu dambeeyey talyaaniga waxa weeye afar kun oo oo ruux wey oo ka kala yimid eh, syria libya iyo africa subsaxariyana wadamadan afrikaanka ay u badan yihiin of course dad soomaaliyuna ay ku jiraan laakiin dad badan baa dhintay berke nidaam kale oo hadda ee, lu- dadka baabi'iya maaqaanta aad ula socotaane waxaa jira awal doomihii caadiga ahay oo qaar qoryaha ahaayeen oo qaar matoorka ahaayeenoo waa laga daayay hadda waxaa jira dooman oo china laga keeno oon dooman ahayn oo bac ah oo la buufinhayo sida baabuurka taayirkiisa oo kale loo buufinhayo oo dadka inta lasoo saaro soddon soddon iyo lixdan li- eh, konton konton loo soo saaro meesha markay saas uga soo dhaqaaqaan xeebta iska qarxaya haddii ay dad tuugadan ay arkaan dad raadsanayo oo askar iyo waxaas ay arkaan ayagaaba furka ka bixinayo oo- oo markaas ay ku banjarinayaan meesha gudaheeda dadka hadda la badbaadiyey meesha ay ka yimaadeen asal ahaan ma la og yahay ha meelo badan bay ka yimaadeen waxay ka yimaadeen saad ula socotid ayagu dadku waa dadkii hore oo waa sidii waa libiya waa syria waxay ka yimaadeen eh, africa subsahariyana qaar oo maxaaydeen eh, ka yimid afghanistan oo yar iyo waxaas waa noocoodii laakiin waxay bedeleen meeshii ayaantii hore waad ogeyd sidaad u ogeyd waa kuwii greek xuduudkiisa iyo turkishka iyo east yurubkaas ka soo gelahayay markii xiriirka ay samaysteen eh, reer yurubka iyo eh, erdogan turkigu inay migrantiga xagga lagu hakiyo markaas bay dee nimankii wadi jiray oo dadka human trafficga samaynayay way bedesheen waxay Mm.
u bedesheen marka dhinacan oo southkan yurub iyo albaniya iyo inay dhinacaas ay ka soo galaan may garad waa marka gartay saasay dhinacaasaa loo soo weeciyey oo hadda saasay talyaaniga ugu soo bateen hay-adaha gargaarku dabcan waxay sheegeen in xilligan maadaama kulaylihii la gelayo ee dad fara badani ay soo marayaan dhinaca liibiya sida aad sheegtayna dabcan markii heshiisku ay wada gaareen midowda reer yurub iyo talyaaniga inay dhinacan u soo jabayaan marka arrintaas see looga dareemayaa dalka talyaaniga iyo dowladdiisaba aada iyo aad baa looga dareemaya waa arrin oo xasaasiya oo weyn weeye berke waxa weeyaan maalin walba saasa maraakiibtii iyo eh, xajkii haddana markaan dadkii fasax bay rabaan inay aadaan meelahan badda ah oo xeebaha ah iyo Mm.
islankan sicil talyaaniga waa meelihii dadku u u damaashaadka tegi jiray oo magaciisii marka talyaanigu effort weyn iyo mas-uuliyad weyn oo humanitarianka ah uu isi saaray waayihiisan dambe qolyahan central leftiga ah oo bidixda ah oo haysato waa dad fiican lacag badan bay ku qarash gareeyaan reer yurubkuna waa uga seexday oo farahay uga qaadeen laakiin waa dagaal dagaal oo bal- in lagu jira camal bay u eg tahay wadanku waxa weeyaan Waa gartay.
intaas oo ruux baa maalin walba lasoo badbaadinaya oo la doonaya waayahay n dalka talyaaniga marka la eego waxaa lagu qiyaasaa inay soo gaareen koob iyo soddon kun oo eh, tahriibayaal ah ilaa sanadkii labada kun iyo shan iyo tobanka marar badanna talyaanigu dabcan dowladaha reer yurub iyo midowda reer yurubba waxay kala hadlayeen sidii culayska looga dulqaadi lahaa xaggee hadda marayaan wadahadalladaas maya waa meel adag bay maraysaa hayadaladaas dadku waaba sii bateen bo hadda maalintii ugu dambeysay maantayso annaga day daydkan haysano waa sanadkan gudihiisii ilaa january eh, Mm.
sa- soddon iyo saddex kun iyo iyo nus baa soo gashay bay haddeer akrinayay ajansiyooyinka oo eh, newska Eh, waa waa arrin adag wey reer yurubkuna dee ilaa iyo hadda way ka hurdaan oo arrintaas laakiin dood adag baa ka socota oo labadan maalmood si aad ula socotidba baarlamaanka reer yurub in oo oo al- talyaaniga eh, sidii loola garabgeli lahaa iyo wadamadan oo mediterraneanka laakiin ilaa iyo hadda waxaa lagu mashquulsan yahay oo waa kan hunkeer yidhi shalayto wuxuu yidhi hunkeer ninka oo dowladda reer yurubka madaxda u ah ilaa laba milyan oo qof waa in uu reer yurubka uu soo dhaweyn siiyo oo baa ila quman buu yidhi laakiin ilaa iyo hadda waxaa Waaya.
lagu mashquulsan yahay sidii loo kala qaybin lahaa oo qof walba eh, wadan walba qaybtiisa u qaadan lahaa iyo eh, sidii eh, dublinka arrintiisa looga gudbi lahaa markii haddaan dublinka laga gudbin eh, arrintan sidaasay u cakiran tahay weli waayahay shukri ugu dambeyn marka la eego dad badan oo kumanaana ayaa lagu badbaadinayay xeebaha dalka talyaaniga iyo badda mediterraneanka waxaa kaloo jira dad lagu qiyaasay ilaa lix boqol iyo lix iyo soddon qof oo iyana lagu badbaadiyey eh, jasiiradda maaldiin marka wax soomaali ah oo ilaa iyo hadda la ogyahay ma jiraan ama tiro soomaali ah oo dadkaas ka mida ma ka warhaysaan Ah, tiro kooban ma jirto laakiin soomaali qasab waa ku jiraan soomaali dadka ku jira oo waayahan dambe oo yimid xataa wadan wadan marka loo fiiriyo wadamada ugu badan bay ku jiraan oo soomaaliya aad baa looga soo yaacaya Eh, waana waxyaabaha lala fajaxsan yahay barki markii hore waa laynka koobaad bay soomaalidu ku jirtay hadda waa laga saaray saaad u ogtiin siiriyaanka iyo eritreyaanka la geliyey soomaaliya waxaa lagu qiyaasayay wadan xasiloonidiisu soo noqonayso laakiin hadda xaaladii soomaaliya kacdoonkii iyo dadkii soo dhoofkiisii aad bay usii bateen waayahan dambe marka lu- kumanay jirto laynka koowaad oo number one-ka oo soo dhawayntana kuma jiraan kuwa cayrinhayana kuma jiraan laakiin soomaali badan baa Mm.
jidka ku baaba'day haddana goomahan goomooyinkan doonahan xuxunka ah oo la buufinaayo oo caagga ah yaa china laga keenay oo kuwa criminalka industrial criminalka sameeya ay keeneen saa dadki saasuu ku baaba'aya marka dadkeennii waxa weeye abow in la wacdi geliyo nidaamna loo sameeyo ee sidii looga hor imaan lahaa wadanka brysharka dadka gudaha ka jirana wax laga dhimo oo dadka eh, wadanka gudihiisa wax loogu qabto
waa tahay aada ayuu u mahadsan yahay waryaheena eh, ridwaan xaaji cabduuli oo waraysanayey shukri siciid oo ka warramaysay dadkii la soo badbaadiyey waa tahay codkaasi baxsan ee xasan aadan samatar iyo heeska baardheere
igu soo gutaaco bartankooda taagay boqolyoobayo badihii jacaylka igu soo gutaaco bartankooda taagay barbarkaanu jeedan kala bixin bawaayo barbarkaanu jeedan kala bixin bawaayo taloway ugu baahdo beerka i ruxmanaye taloway ugu baahdo beerka i ruxmanaye hurdo tegsan waayo hamma igu balaadho walaba bugleya hurdo tegsan waayo hamma igu balaadho walaba bugleya alla yaaba qoolo marbardheerayaataga jilaygu beeriyo yaa bidhic halaaya boqortii haweenka labaashaalacaawa alla yaaba qoolo marbardheerayaataga jilaygu beeriyo yaa bidhic halaaya boqortii haweenka labaashaalacaawa bariyo galbeediyo soo maray bakoolo midankaaga baydho quruxdaada baaldhigo bariyo galbeediyo
heesta macaan ee codkii halaasiga xasan aadan samatar iyo ayaan aan idhaahda ayaan idinkaga tegaynaa idaacaddeenii maanta tan iyo kulantadeena dambana aniga oo ah jaamac farasle iyo saare cabdi axmed iyo colaad oo inoo haya dhinaca farsamada waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh
beerahagii basashiyo gallaydii babayguna ay ku yaalaan basashiyo gallaydiyo babayguna ay ku yaalaan haddaad baro ku leedahay anna buurta saaray sideen ku barija haddaad baro ku leedahay anna buurta saaray
This program has come to you from the Voice of America, Washington.